kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegino dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sannadkii
labaatankii bishii janaayo ee sannadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ayaa si rasmiya loogu dhaariyey xilka madaxtinimo oo madaxweynaha afartan iyo shanaad ee dalkan maraykanka madaxweyne donald trump wajhadda hore ee aqalka capital hiilka ee baarlamaanka dalkan maraykanka ayaana loogu dhaariyey inuu yahay madaxweynaha dalka maraykanka
waxaa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof soomaali maraykan oo dumar ah ay ku guulaysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee minneabolis ilhaan cumar oo ah hooyo le saddex carruur ah ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyey mid ka mid a xildhibaanada gobolka minnesota
si daacadnimo leh ma ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka maraykanka iyo ka gobolka minnesota inaad si daacadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada ilaahay ha kula garab galo ilhaan waan ku dhaaranayaa
sidoo kale sannadkan sii dhammaanaya labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa uu noqday sannad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan maraykanka laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuullada kuwa jaardinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guulaysteen xubnaha tartamayay gobolka washington iyo minnesota waxaa xusid mudan in mudane cabdi warsame oo isna laga soo doorto mid ka mida golayaasha deegaanka minneabolis mar kale dib loogu doorto xilkiisa laakiin dhinaca kale markay la eego soomaalida waxa ay u ahayd sannad dad badan oo aanan sharciyo haysan laga mustaafurinayay dalka sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saamaysay soomaalida dalkan madaxweyne donald trump waxauu isla bishii janawari dabayaaqadeedii markii uu tegey xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ah ku joojiyey toddoba waddan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka maraykanka muddo sagaashan cisho ah waddamada ciraaq suuriya iiraan libiya soomaaliya suudaan iyo yeman ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeye ee wareegtadaasi ay saamaysay hase yeeshee waxaa jiray maxkamado hakiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne donald trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne waxaana madaxweyne donald trump uu wareegtadaasi hore kadib toddobadaasi waddan uu ku soo koobay oo keliya lix dal cabdinaasir maxamed cabdulaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne donald trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegto hore oo uu soo saaray bishii january toddobyolaatankeeda wareegtada maadaama sidii uu ugu talagalay ama u jeclaa ay u socon weyday dhibaatooyin badanna ay ka hor yimaadeen xaq sharciyeeda ay maxkamad ku dambaysay ayaa wuxuu ay isbadeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeeddadii shalay toole ay ugu talagaleen inay toddobadaa waddan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga samaynayo system lagu baarayo dadka ka soo gelaya dadka yihiin waxay tilmaamayaan in toddobadaa wadan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay lix ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixiso ama wadamo aan ma aragtay ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn wadanka oo dhan marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada kasoo baxa aan la hubi karin ba marka waxay sameeyeen inay lix wadan oo ka mid a toddobadii wadan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad sagaashan maalmood oo ah fiisooyinka iyo afar afar bilood oo ah dadka qaxootiga waxaa weeye kii hore sababtu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed hase ahaatee haddii aan aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabahay ku kala duwan yihiin waxaa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green carka haysto wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo wadankan ku yimid horay oradi wadanka yimid iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta dad badan ayaa weli ka dhursugaya in isbeddel uu ku yimaado wax kabeddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha maraykanka donald trump uu u cuskaday dalalkaasi waa kan sharci yaqaan amiin haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne trump madaxweynuhu wuxuu soo saaray dikreto bishii janary labaatan iyo toddobadeedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska labaatankii bisha janary isagoo markaas soo saaray dikrato uu kaga mamnuucayo dalkan maraykanka wadamo markaas lix ahaa oo dhammaantooda ay u badnaa wadamo muslimiin ah ay muslimiinta u badan yihiin haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badanoo lagu xanibay erboodyada dad badanoo safaaradihii iyo wadamadii ay kasoo dhoofi lahayn lagu xanibay dad badanoo maaragtay dib loo celiyo xataa ay dhacday kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaadayo maaragtay arrintaa lagaga hor imaanayay ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba soo socdaanba tii horeyse waxay madaxweynaha ku kaliftay in maaragtay uu wax ka bedelo markii buuq badan u dhacay federaal ah oo haa gobolka washington jooga uu xukumay inuu dekretada madaxweynuhu sharci darro tahay dib inuu ula noqday haddana mid kale soo saaray tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay haddana tii saddexaad uu bishii september hadda aan soo dhaafnay labaatan iyo afarteedii soo saaray marba waxbuu ka bedelayay hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba wadan oo maaragtay north korea oan ognahay inaan ciidamo markii hore maraykan uga imaan jirin iyo wadanka venezuela oo keliya lagu bartilmaameedsanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin dad badan ay u fasirteen inay tahay maaragtay kuqurxi ku qurxisasho dooda odhanaysa macnaha muslimkaad ku bartilmaameedsanaysaa inuu kaga hortago madaxweynuhu tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaayi jawaa ka hor yimid haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrintaas ka qaatay intaasna hakad ayaa lasii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha haddana bishii december hadda aan aan aan dhamaadkeeda joogno supreme courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyay inta go-aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaankeeda soo dhammaanayo marka laba maxkamadood baa laga wasugayay maxkamadda federaalka qeybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay san francisco iyo qeybtaas afraad ee fadhigeedu yahay richmond virginia marka tii san francisco way soo saartay go-aankeedii waxayna ku ayiday maxkamadii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu ah hawaayi oo go-aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan maraykanka kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne donald trump doorashadiisi wixii ka dambeeyey ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka xubnaha koongareeska ee isugu jira dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay gelinta ruushka uu ku yeeshay sida la yidhi doorashadii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ka qabsoontay dalkan maraykanka baaritaanada oo salka la galay donald trump dadkii ugu dhowaa ayaa keentay inuu maxkamad ka hor qirto maxkamadda horraantii disembar la taliyihii madaxweyne donald trump michael flinn inuu galay dembiga ah inuu been u sheegay f b i da waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump madaxii hay-adda dembi baarista f b i da james comi oo waday baaritaanada la xidhiidha xiriirka ka dhexeeya doorasha guusha siisay james comi ayaa isagoo shaqada kadinka kasii baxaya waxa uu yidhi
maamulku wuxuu door biday inuu sumcaddayda wax u dhimo waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay f b i isagoo yidhi hay-adda fawdo ayaa ka jirta si tabar daran ayaana loo hagay shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hogaamiyahooda waxyaabahaasoo dhan waxa ay ahaayeen been cad oo si fudud loo yidhi waxaanan ka xumahay in howlwadeennada f b i ay waxaasi maqleen waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka maraykankana loo sheegay oo uu gaaray dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyey sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo sii kordhay waxaa ka sokow maraykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda waxaa xusid mudan in golaha amniga ee qaramada midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee labada kun iyo toddobiyo tobanka ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateena oo lagu soo rogay dalkaasi kuuriyada waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyerka waddankaasi mar sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee rohingya waxaa la arkayay boqolaal dad ah oo carruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyey laynta dad shacab ah xasan xayle oo ku sugan magaalada london waxau ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka dhibaatadaas waxay ahayd dhibaato argagaxleh oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay runtii dad iska yar oo masaakiin ah beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn haddana si oo systematic ah ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyena ay gaarto amaba ay yani xataa xog ay kor u dhaafto waxa loo yaqaano maaragtay genocide-ka ama maxaa la yihahdaa xasuuq yani runtii wax lala yaabay ahayd waxaa adduunyadu mar keliya aragtay tuulooyin la gubaa dadkeedii xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii caruurtii dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay waxaa aada looga argagaxaya runtii dadkan rohingada oo degan galbeedka myanmar ama dalkii hore loogu oqon jiray boorma waxyaabo runtii adduunyada ka fajiciyay keentay waana laisku dayay masalan ururada macnaha u dhaqdhaqaaqa ama u dooda maarkino xaaladaha bini xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto
waa tahay lagama aamusin laakiin dhibaatada baaxadeeda aada u weyn waayahay bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay haddaad wax nooga iftiimin karto horta sidii looga hadlay ma lehen yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda borma oo weliba waxyaa waxyaabaha layaab kale hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usunnahay xataa inay ku qaadatay nobel price qarnigii tegay sagaashan iyo kowdii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii oo aada loo ogsoon yahay sidii masalan ay macnaha ay u diidaneed xukunkii militariga u dooneysay cadaaladda u dooneysay xorriyadda u dooneysay dadka inuu dal dal dimuqraadi ah noqdo haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano arakan ama loo oqon jira arakan laakiin hadda raakhan la yidhaahdo wax la yaab lahay ahayd ururada masalan u macnaha u dhaqdhaqaaqa humanityga ama bini aadamka xaaladaha bini aadamka runtii wax ma ma aysan ka gaabin laakiin dowladuha waxaa lagu dhaliilaa inaysan falceli falcelin fiican ama cadaadiis xoog badan aysan saarin masalan xataa weli waa haysataa dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayuubiyo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano nobel priceka in laga qaado mrs mrs sansion laakiin calaa ayi taxaal dhibaatadu waa dhibaato cad dadkii ciidamadii sameeyey waa way masalan oo askarta ka mid ah masalan masalan maynamar ka mid ah waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey dadka sidaa masalan u galay waa la ogson yahay boqolaala kun ah masalan dadka ka ka haajirtay bangaaladeshay carareen siyaasadaha masalan ee dowladda kula dhaqmayda laba waxaa la yihahdaa saddex qeyboy leedahay qeybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan maynamar laakiin taariikhdu ay leedahay kun sano ka hor ay aabayaashooda ganacsiga ku fiican ay dhulka tageen macnaha dad kun sano deganaa masalan maynamar ay ahaayeen mid ka mida dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan maraykanka ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sanadkan bishan disembar ee sii dhammaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadaladii ugu saameynta badnaa ee kasoo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan maraykanka taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu siyaasadii bariga dhexe iyo maraykankiyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri madaxweyne donald trump ayaa u aqoonsaday magaalada jerusalem inay tahay caasimada israa'iil i have determined that it is time to officially recognize waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda israa'iil madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan laakiin way ku guuldaraysteen fulinteeda maantana aniga ayaa fuliyey
I am delivering.
ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada israa'il uu ugu dhawaaqay trump inay tahay jerusalem kadib waxaa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyey madaxweynaha madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyey ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi waxaa intaasi ka dambeeyey hogaamiyaasha beesha caalamka ee dalalka carabta kuwa yurub qaybo ka mida afrika ilaa iyo urur goboleedka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulama yeesheen amiin haaruun ayaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay trump iyo aqoonsigiisa jerusalem waxay dhelisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qayla ka yeertay arrintaas caalamka oo dhan bay ka timid xataa dalka maraykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay iyadoo siyaasiyiinta maraykanka lagu yaqaano in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka israa'iil oo aysan macnaha dhexdhexaadnimo run iyo runta xaggaas ka jirin haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqidda arrintani laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkeysanayay in madaxweyneyaashii hore ay ballan qaadi jireen isaguna uu ballan qaaday laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono laakiin macnaha dadka maraykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aada ula yaabi doono laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay sidii dhacdayna macnaha cod aqlibiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo iyo iyo general assemblyga caadiga ahee qaramada midoobeyba golaha guud marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay dadka maraykanka inta badan ee wax taxliiliye ee macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waktigan xaadirka ah laguna degdegay waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaase iyo dhib kasoo cusboonaada bariga dhexe iyo weliba maraykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markaan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaad ka ah labada arrin labada waddan falastiin iyo iyo israael haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda afrika waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka zimbabwe robert mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii sida uu faahfaahinayo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed horta robert mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii zimbabwe soddon iyo todoba sano ayuu waddanka xukumayey oo gacan adag ku hayay laakiin hadda waxaa moodaa runtii in aad u daciifay waa sagaashan afar jir uu noqday marka gabar asaga u dhexday islaantii u dhexday grace mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yani waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay tahay marka inay ninkan bedelaan oo marka grace waxa waxaa soo galay han siyaasadeed baa soo galay macnaha dhanaca siyaasadda ayaa ku dhashay ah inay ninkeeda bedesho oo marka yani maadaama isagii mana si duqoday uu yahay inay bedesho marka waxay tahay marka xisbigii talada hayay ee zanu d f rag kamid ah ayaa runtii maarata hawsha la waday waxaana kamid ahaa wasiirkii micnaha yani maaliyad ayaa kamid ahaa taa marka waxay sababtay marka inay yani ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan oo hadda iminka talada hayo ninka hadda iminka talada hayaa oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka ahaa waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada wadankan aada yani gacanta ugu hayay waa nin micnaha yani saacad u ahaa madaxweyne yani robert mugabe waa nin yani yani gudaheeda micnaha daafaad badan ku leh wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si gooni uga socdaan runtii yani sida uwada shaqaynayeen weliba ciidamada cirka iyo kuwa maartay aan dhulka marka waxaa dhacday marka in marka madaxweynahaas madaxweynisada laga ceeliyey in yani marka ayadoo ninkii wadanka ka baxsaday south africa aaday oo marka rag badan oo zano d f ka tirsanaa marka ay gadadeen oo marka ay dhacday marka inay ku qanciyeen madaxweynaha in micnaha dabada uu ka dego waxaa dib marka usoo noqday oo dawladda dib ugu soo noqday emerson ayaa dib ugu soo noqday isagoo taageero ka haysa marka xubno badan oo macnaa baarlamaanka ah iyo xubno badan oo macnaa ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaa raggii zano d f ah isagoo iso wada shaqeeyeen taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu markaa iscasilo oo markaa baarla haddii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meshin ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama maarata si yani xisbi ay talada ka hadlaan sida marka ay ku guulaysteen inay cadaad saareen madaxweyne ku guulaysteen madaxweyne marka xukunka ayuu ka degay marka yani wuuna iscasilay marka xisbigii marka talada hayzano bia marka waxay sameeyeen emerson ay marka dabada u magacaabeen taasa marka emerson maanta u noqday madaxweynaha bedelay robert mugabe bedelay ninkii wasiirkii maaliyadahana runtii waa la xiray ciidamada way xireen marka ciidamada waxay ka baqayeen ciidamada waxay marka xooga saarayeen in caalamka usan usan u arkin in argada ay samaynayaan usan arkin laakiin waxay sidoo loo yaqaanaa peaceful transition ay sameeyeen transition macnaa nabad dhacay transition nabad dhacay ay sameeyeen oo marka xukunka ay kaga qaadeen robert mugabe xukunka ay kaga qaadeen marka isagu doob waxay runta dhacdo aada cajiib badan bay ahayd waxay muujiyeen askartu macnaha yani in aysan diyaar ahayn ay isku midsanayaan waxay muujiyeen marka in yani wadanka si nabadgelya markay xukunka igu wareejiyaan inta imanka talada haya eeemataliyaada madaxweyne ku hayn jiray haddana isaga ayaa madaxweyne maarka dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka kenya taasi oo uu ku guulaystay madaxweynihii talada horey u sii hayay uhuru kenyatta hase yeeshee maxkamadda sare ee kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka kenya sida uu faahfaahinayo maxamed cali xaashi oo ah aqoonyahan ku nool wadanka kenya go-aanka ay maxkamadda kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go-aan aan horay loo arki jirin runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horay uma ay dhici jirin marka arrin cusub bay ku noqotay dadka surprise bay ka wada qaadeen hase ahaatee waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa kenya waxaa jira marka la arko cadaaladda oo shaqaynaysa oo dawladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agent u ahayn ummadda udhexaysa waxa weeye dadku aada iyo aad bay usoo dhaweynayaan inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay jeclalahaayeen inaan arrinta sidaa u dhicin haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aada iyo aada mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuudhay dadka doorashada kenya ayaa lagu celiyey bishii oktoobar waxaana mar labaad ku guulaystay madaxweynaha talada haya uhuru kenyatta isla qaaradda afrika sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa meeshii ugu sarraysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeyey masar iyo etoobiya oo ku saabsan biyaha webiga niil iyada oo tobaniyihii sane ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay waxaa sanadkan labada kun toddobiyo tobankay sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka suudaan uu ka soo horjeestay masar islamarkaana uu taageeray doodda etoobiya ee ah qorshaha biyo xidheenka muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya etoobiya iyo masar ee webiga niil waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha webiga oo ay dhisatay biyo xidheenka weyn ee aswaan halka etoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha niilku uu kasoo unkamo masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono sida uu faahfaahinayo doctor cabdulaahi cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada ee suudan arrinta webiga nileka waa webiga ugu dheer adduunyada inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira webiyada sida niilka camal ah saddexda wadan ee masar iyo suudan iyo etoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacayay webiga niil sidaad og tahay waxaa marka hore lagu biyo cabaayay heshiis ka dhexeeyey suudan iyo masar kaas oo la gaaray sanadkii kun sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa ayada oo markaasi masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka webiga nail beryihii dambena waxaa la sameeyey abaabullo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay webigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana ugu wada faa'idaysan lahaayeen sanadkan mataqaanaa wuxa uu runtii waxyaabihii dhacay ay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalna lakin haddii aan sanadkan kusoo boodno waxaa dhacay in dalka masar iyo dalka suudan iyo dalka etoobiya ay si wada jira ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ay dowladda etoobiya ka dhisanayso webiga niilka waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo oo ay kamid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyoxireenkaasi uu u geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda masar balse ay xitaa ku jirto dalka suudan taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii webiga nailka mid kuwa horeeto kuwii horeeto kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan sida muuqato waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas ismaandhaafka dhinaca webiga niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda masar macnaha maadaama ay tahay dowlad webiga niilka aada ugu xiran dalkeedana uusan lahayn roobab uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha webiga niilka oo waxaa la yidhaahdaa masar waa dibadii niilka gift of nile ayaa masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin webiga niil arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey tobaneeyihii sano ugu dambeeyey waxa ay keentay in dadka masaarida afartii qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadalhaynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira webiyada caalamiga ahi waxay afartuba ay ahaayeen masaari oo waxaa kamid ah madaxweyne anwar saadaat madaxweynihii xusni mubaarak ninkii qaramada midoobay oo madaxda ka ahaa butrus khalid iyo guddoomiye ku-xigeenkii bankiga adduunka doctor ismaaciil siraajuddin afartoodaba waxa ay sheegeen oo rag wala masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha webiga nileka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah maadaama tirada dadkii masaarida ay sii korortay dhaqaalahooda uu sii kobcaayo isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado waxaa saddexda wadan ee masar iyo sudan iyo etoobiya ay isla garteen in saameyn lagu saame lagu sameeyo daraasad lagu sameeyo saameynta biyo xereenkaasi uu dhalin doono saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idin waa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dawladuhu ay kala boodeen gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtana waxaa kamid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabaya biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd oo runtii waxay rabeen masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka masar ay leedahay waxyaabaha kaloo la isku qabto waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhismihiisu way socotaa haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda africa in la buuxiyo masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo toddoba sano toban sano qaadan karto halka dawladda etoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso taas oo qaadan karto muddo laba sano ilaa iyo saddex sano ah taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dawladda etoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in laba sano ilaa iyo saddex sano gudahooda biyo aada u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu taasina waxay saameyn coos ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka masar ka jirto marka ilaa iyo hadda waxaad umaraysaa biyo xereenku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa laakiin waxaa la isla garan la-yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadan karto in biyo xereenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hara aa u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul balse salka hoose waxaa yaala waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii usii socon lahaa intaba dhinaca dunida islaamka iyo dalalka carabta haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa xiisada u dhexeysa dalalka khaliijka iyada oo sacuudiga iyo imaaraadkuna ay cunuqabateen saareen dalka qatar khuburada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah sida uu faahfaahinayo xasan xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka wallahi horta boqortooyda sacuudiga keliya ma aha ee meesha isbahaysiga ka jira isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka imaaraadka carabta iyo sacuudiga ninka la yidhaha maxamed bin zaid maxamed bin zayd ninka la yidhaahdo iyo amiirkani waa isku xiran yihiin qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka qatar looga soo horjeedo iyo iran iyo raggan kale marka qorshuhu qorshe ballaaran waaye ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga shanta sano soo socoto ama tobanka sano soo socoto intay noqotoba waxa waxa waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca imaaraadka waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay ina naif mohamed naif waxaa la aaminsan yahay inuu qatar ku xoreey marka waxaa waa laga sii hortegay barnaamijka waa la bogsiyey waxaana dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo oo ku wareejiyo wiilkan cusubaa dhici karta wallahi xaaladda qatar guud ahaan horta coleyskii hore oo ay lahayd waa yaraada markii turkiga iyo iiraan ay meesha soo galeen cumaanna ay ay dhexdhexaad ka noqotay kuweydna ay tiri dib u heshiisiinaan sameynaa marka guud ahaan arrinta qatar waa coleyskii laga filaya horta male hadeer laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta qatar in saas laga dhiga watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina ina salmaanaha ayuu kamid ahaa marka waxa weeye inay ayagoo xaggooda kama qaboojinayaan laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habbooneen in lasii arrinta qatar in lasii dardargeliyo ayaa qaboojin karta dalka sacuudiga waxaa sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka ee sii dhammaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay koob iyo toban ka mid a amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaasi arrintan ayaa waxaa ka dambeeyey wiilka uu dhalay boqorka sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha isagoo oo sheegay inuu musuq maasuqa la dagaalamayo sida uu faahfaahinayo ibraahim bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka jara arrintan waa noocan maa waa tawrad waxay waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego madaxweyne wiilka dhaxalka leh walilcahdi maxamed ibni salmaan waxaan la soconnaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday isagoo maxamed ibni naayif ahaa xabsi baa la geliyey ama gurigaa lagu hayaa kadibna isagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday marka in muddana waxaa la lahaa waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu malik salmaan uu nool yahay marka wax walba oo awooda oo laisdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu maxamed ibni salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka sacuudiga noqdo isagoo sodon soddon jira ayaa lagu dhaqaaqay ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada sacuudiga oo ah mitcab ibni cabdillah walaalkiis oo ah amiir turki ibn cabdillah asna labada wiilna waxaa dhalay boqorkii malik cabdallah oo asna ahaa turkina wuxuu ahaa amiirkii riyaad waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah waliid ibni dalaal waxaa la xiray wasiiro hore oo uu kamid yahay wasiirkii maaliyadda ibraahim casaaf waxaana intaasoo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuq maasuqa iyo dadka musuq maasuqa lagu eedeynayo wadankana aysan ka bixi karin guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan xoola bangiyadoodana firiisgareeyaan wixii hanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan intaan la xidhin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada waxaa ka horreeyey aqoon-yahano fara badan oo la xidhay qaarkoodna ay dalka kaba soo baxsadeen waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xidhay ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahay sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro asagaaba noo sheegay waxaan ognahay weliyulcahdiga maxamed ibni salmaan oo ah ninka dhaxal kale sacuudiga inuu adduunkao dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto wadadii sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey marka wuxuu yidhi ad adegnimadaas diinta ad adag ama mutashadidid mutashadidnimada ah siduu asaga u yidhi waan ka wareegeynaa waxaanan u wareegeynaa buu yidhi diinta dhadhexaadka ah oo muctadilka ah wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay boqolkiiba toddobaatan shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin soddon jir ay ka yar yihiin sidaa daraaddeed in lagu fekero sidaan adduunkana ula dhaqmi lahayn fikirkaas ad adag oo wahaabiga ah aana aan ka tagno marka arrintaa wuu sheegay waxuu qariyey maaha markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-adda entertainmentiga hay-addaasoo samaysa xaflado waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii uu cabdulcasiis xukunka qabsaday waxay samaysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen waxaana xataa wuu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan waxaa la waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumarku yimaadaan ciyaaraha marka isbedelo badan buu wadaa waxaasoo dhanna waxaa lagu beesgareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga labada kun iyo soddonka ugu dambayntiina sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka dabayaaqadiisii waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka yeman cali cabdalla saalax waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xuurtiyiinta haddaba sababta keentay dilkiisa cali cabdalla saalax iyo saameynta ay arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeeda yeman waxaa faaqidaya axmed iid obsiya oo ka faallooda arrimaha carabta run ahaantii waxaa loo malaynaya in dhimashadana cali cabdalla saalax ay keeni karto markaa in yeman ay galasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda maxaa dhacay dalal badan sida sacuudiga iyo imaaraadka waxay isku haleynayaan markaa guul degdega markaa cali cabdalla saalex uu gaadho oo markaa uu ku sufeeyo qoladan xuusiyiinta kadibna markaa xi cali cabdalla saalex iyo xisbigiisaba markaa laga qeybgeliyo markaa wadahadallo ay markaa iyaga iyo xukuumadan riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib markaa dowladdii sharciga ahayd ee yeman lagu soo celiyey hase yeeshee dhimashada cali cabdalla saalex waxay miiskii bay ku rogeysaa markaa dalalkan labada dal ee markaa aad markaa yeman siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira yeman gudaheed sidaa tilmaantay cali cabdalla saalax waxaa laga rajo qabay inuu wadahadallo sacuudiga maxaa marka hore keenay marka in haddiiba aan laga maarmayn oo aan siyaasadda yeman looga maarmaynin maxaa marka hore keenay in lala coloobo asbaabo kala duwan baa waxa weeyaan keentay cali cabdalla saalex in laga lala coloobo cali cabdalla saalex dadka yaqaana ee gudaha yeman jooga iyo dabaddeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo markaa inta badan dantiisa markaa daba raaco mar walba bedela markaa xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed bu ma garatay ayuayu ayu oo kala duwan buu markaa galay noloshiisa waxaad arkaysaa in xuutiyiintan hadda uu la dagaalamay lix dagaal haddana waxa weeyaan markii sacuudiga iyo yeman sacuudiga iyo imaaraadku ay kusoo qaadeen yeman waxay markaa cali cabdalla saalex iyo xuutiyiintuba ay ugu yeedheen duulaan inay labadii ahaa col ahaa marka ay heshiiyeen markaa isbedbedelka badan ee markaa cali cabdalla saalex maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalkaas deriska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadda cali cabdalla saalex waxuu madax ka yahay xisbiga almuctamar ashacbi alcaam la yidhaahdo oo ah xisbiga ugu weyn yeman oo markaa uu rabo markaa inuu awood siyaasadeed markaa uu ku yeesho awooddaas siyaasadeed oo markaa keentay khilaafyo isaga iyo cabdirabo mansuur haadi oo ah madaxweynaha yeman ee hadda riyaad jooga ee ay ay sacuudiga iyo imaaraadkuba ay taageeraan khilaafaad udhexaysay keentay taas oo keentay markaa in cali cabdalla saalex iyo xuutiyiinta oo markaa colla ah labadaa dal ay markaa ay noqdaan xulafo ay noqdaan marka asbaabo kala duwan baa keentay in cali cabdalla saalex lala coloobo ma kula tahay in taageerayaasha cali cabdalla saalax ay sii wadi doonaan dagaalka awoodsima u leeyihiin inay u babacdhigaan xuutiyiinta run ahaantii dilka cali cabdalla saalex shoog weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaashii cali cabdalla saalex oo loo qaybin karo markaa dhowr nooc nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisb almuctamar ashacbi alcaam oo run ahaantii dee kala tafaraaruqu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan sidoo kale waxa weeyaan ciidankii alxaras aljumhuuri markaa oo wiilkiisa axmed cali cabdalla saalex uu markaa maamulaya oo hogaaminaya oo iyaga laftooda markaa lagala wareegay oo qoladan xuutiyiintu wasiir difaac ay markaa magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa markaa kala jab looga baqanayo qaar ay hogaamiyaasha kamid ah ay xuutiyiinta laftiisa raacsan yihiin marka dilka cali cabdalla saalex waxay aada u xoojinaysaa miisaankii markaa xuutiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda yeman waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii cali cabdalla saalex iyo sidoo kale kaalintii sacuudiga iyo imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in markaa guul deg dega laga gaadho xuutiyiinta meesa meesha laga sifeeyo marka saameyn aada u xun bay markaa qolooyinkaas ku lahaanaysaa xuutiyiintana markaa awooddooda aad bay ku dha
intaasna dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkii gaarka ahaa en ku faaqiidanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijkan waxaa isku soo dubarida idinlana socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah saare cabdi axmed ani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo